barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin axada toddobada bisha februari sanadka labakunkoobyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobadaan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay abwaan cabdulaahi xasan ganay oo ka mid ah abwaanada dhallinyarada ah ee soomaalida aabahay waa dee abwaan weyn oo soomaaliyeed oo la wada yaqaano xasan ganay laakiin uma malaynayo in muxuu ahaaye suugaanta aan qof abwaan dhalay oo keliya u tirin karee waxaan u malaynayaa inay tahay hiddo soomaaliyeed oo qof kastoo soomaali ah inay tahay hibo iyo hal abuur ku jira oo ilaahay siiyey soomaalida ku midnaystay waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cayaarihii iyo kaalimihii heesaha dabacsanaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid caasha kumanaan qof ayaa axadda maanta ah maalintii labaad isugu soo baxay magaalada ugu weyn dalka mayanmar ee yanguun si ay u muujiyaan diidmadooda ku aadan afgembiga ay milatarigu sameeyeen iyo xarigga loo geystay hogaamiyihii dalkaasi aun san suuki dibadbaxayaasha oo watay buufin guduudan ayaa ku qaylinayay ma rabno talis milatari waxaan doonaynaa dimuqraadiyad waxay kaloo ruuxayeen calanka xisbiga la afgembiyey ee n l d darawallada ayaa hoonka baabuurta yeerinayay halka qaar badan oo ka mid ah rakaabka baabuurta dadweynaha ay wateen sawirka hogaamiyaha ay milatarigu xireen toddobaadkii hore ee suuki weli waxaa guud ahaan waddanka myanmar ka maqan khadka internetka waxayse dadku adeegsan karaan telefoonada gacanta banaanbax kan la mid ah ayaa sidoo kale dalkaasi ka dhacay sabtidii shalay ma jirin wax rabshado ah oo ka dhashay dibadbaxyada shalay iyo maanta ka dhacay dalkaasi myanmar wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa ku booreeyay dowladda maraykanka inay si dhaqso ah ugu soo laabato heshiiskii nuyukleerka ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii ay kala saxiixdeen iiraan iyo quwadaha caalamka maxamed jabaad sariif ayaa sheegay in sharci ay ansixiyeen baarlamaanka uu dowladda ku qasbayo in ay meel adag ka istaagto barnaamijka nuyukleerka haddii maraykanka uusan koob iyo labaatanka bishan februaayo khafiifin cunaqabataynta uu saaray iiraan wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa sidoo kale sheegay in haddii doorashada madaxtinimada ee bisha juun ka dhici doonto dalkaasi iiraan uu ku guuleysto madaxweyne muxaafid ah ay taasi sii caraqladeyn karto heshiiska nuyukleerka maamulka madaxweyne biden ayaa raadinaya waddo uu maraykanka dib ugu soo celiyo heshiiska heshiiskan ayaa sanadkii labada kun sideed iyo tobankii waxaa maraykanka ka saaray madaxweynihii hore donald trump dhegeystayaal warkii caalamka duhurnimadan waa naga
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad naga maqlaysaanna dhegaystayaal waxaan idin leenahay duhur axada oo wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada jabuuti ku soo diyaarisay sagaal siciid faarax
dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka oo maalin walbaoo axadda hadahan oo kale barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku dhagaysataan jabuuti ayuu toddobaadkan idinka imanaya anigoo ah sagal saciid faarax ayaana idiin daadahaynaysa barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya abwaanka uu dhalay abwaanku waa cabdulaahi xasan ganay oo ka mid ah abwaanada da-da yar sharaftaada gaashiiya ka ilaali gubashada gunnimaad ka sibantihiin iyanuu suuqa kaa gadan waxay duunya goysiyo giniyaad ka weynow dalka ruux gilgili karaa ha ku raacin hayguud xisbi aanad garanayn inuu naarku goyn karo ha ku dooran gulufiyo reer hebel gumey iyo gobol kale xumayntii ninku jeerku ganac dhabay yaanu waana kuu gelin go-aankaaga kheyriya ha ku goosan dhiilada markuu guuxu kuu baxo sida geela hawdid adoo geesi noqon karaa ummadiisa geestiiyo ka ilaasha goonyaha gocandhada qabiilkiiyo guri durun la haysfurin waxa qaranku kuu galo qabiilkuuma gooyee gacan iyo lug haysjarin waxa uuna barnaamijka hibada uga waramay cabdulaahi xasan ganay hibadiisa dhinaca hal abuurka inuu ka dhexlay aabihii iyo in kale iyo sidoo kale maasadiisa cajiibka ah ee garasho muxuu haayey waa runtaa aabahay waa dee abwaan weyn oo soomaaliyeed oo la wada yaqaano xasan ganey laakiin uma malaynayo in muxuu haayey suugaanta aan qof abwaan dhalay oo keliya uu tirin karee waxaan u malaynayaa inay tahay hiddo soomaaliyeed oo qof kastaoo soomaali ah inay tahay hibo iyo hal abuur ku jira oo ilaahay siiyey soomaalida ku manaystay muxuu ahayo de waxaba loo yaqaanaa markii gumaystuhu uu soo galay waddankeena wuxuu u bixiyey dhulkii gabayaaga markaa laakiin sidan ay dadku qaarna u noqdaan hal abuur qaarna ayna u noqon waxaa laga yaabaa qofba siduu u jecelyahay siduu u dabagalay siduu u akhristo markaa haddii aabbaha uu waxtiriyo ama hooyada ay buraanburto ama awowga uu gabiyo dabcan waxaad uga dhowdahay dadkii kale waxaa laga yaabaa adoo yar inaad gabayadaa dhegaysatay oo jacaylka iyo halkaa kaa galo markaa kolley dee dhaxalkaa soomaalida gabayga iyo sugaanta ay u leeyihiin uunbaa ana wax iga soo gaadhay tan kale dee inuu aabo iyo aabihii iyo walaalihii oo dhan iyo xitaa xagga hooyaday aabaheed iyo abtiyaashay ay dhammaan yihiin dad sugaanta de wax ka yidhaahda taasina way jirtaa
markii aad istiri alleleh waxbaad samayn karaysaa wixii kuugu horreeyay aad samayso ama marxaladii kugu dhalisay maxay ahayd waa su-aale aada u wanaagsan runtii intaan caqligaysteen garaadaystayba waan garan karayay in aan sugaanta waan jeclaa waan akhrisan jiray ha intaan garaadaystayna waan odhan karayay inaan inaan wax tiriyo waan garan karayay haba yaraatee ama ha koobnaatabe laakiin runtii maan jeclayn in aan inaan tiriyo waxaanse bilaabay inaan suugaan tiriyo oo aan dadkana la wadaago markaan ogaaday qiimaha ay suugaantu leedahay runtii inta badan dadku waxay u qaataan suugaantu inay tahay wax madadaalo ah ama maaweelo ah oo aan macdan badan sii lahayn laakiin markaa si qoto dheer loo eego suugaantu way ka ballaaranta inay ka baaxad weyn tahay intaas ummad kastoo ilaahay abuuray waxay leedahay dee xikmad waxay leedahay farsamooyin iyo tabo ay kula macaamilaan deegaanka ay ku nool yihiin waxay leedahay cilmi iyo aqoon ay ka bartaan waayaha iyo deegaanka ay ku sugan yihiin waxaasoo dhan iyo cilmiga iyo aqoonta iyo taariikhda iyo xadaaradda ummaduhu waxay ku kaydiyaan waa afka ereyga ayaa ah weelka qaada cilmiga iyo waaye aragnimada iyo taariikhda ereygaasaa qolona qortaa oo ay buugaagta iyo de librariyada laga helaa markaa soomaalidu waxay wax ku kaydsan jirtay taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo cilmigooda iyo xadaaradooda iyo masalooyinka ka jawaaba baahidooda waxay ku ridan jirtay suugaanta iyo dee dareen aad dareemayso markaan cabdilaahi keliya ahay hadalkaygu wuxuu gaadhaa intaan isnaqaano markaan se halabuur ahoon suugaan wax ku sheegayo maalin baan la wada hadli karaa qofka jabuuti jooga ka maqdisho jooga ka gaariso jooga ka jigjiga jooga ka hargeysa jooga ka burco jooga iyo ka basooso jooga halkaana waxay kaa siinaysaa muxuu ahaaye dee awoodda aad fariintaadii dadka ku gaadhsiinayso markaa markaan arrimahaas o dhan ogaaday ayaan jeclaado sugaantii dib u bilaabay
marka dadka qaar markay wax wax alifayaan ama wax qorayaan oo kale waxaa jirta siyaabo kala duwan ay u sameeyaan qof waxaa jirta inuu qalin buuq qaato qoro uu ka fekero oo sawirku arkay ama qiso dhacday ama wax uu dariiqa ku arkay inuu ka sameeyo qofna waxaa jira inay iskaga soo maaxato waxyaabo malaha uu arkay oo kale inay maskaxdiisa kusoo dhacdo marka adiga qaabkeed u diyaarsaa markaad wax diyaarinayso
qof walba wuxuu dareemaa waxaad ku nooshahay wadan dad baad la dhaqantaa qof baad tahay waxbaad ka dareemaysaa markaa qofkan hal abuurkii wuxuu haystaa un awood uu dareenkiisa dadka oo dhan kuma qashiiyo markaa way jirtaa in marmar adoon u fikirinbaba ay in yari kugu soo dhaco dareenkaad dareentay iyo hadalkaad ka odhan lahayd un uu suugaan noqdo laakiin inta badan markaad waxaad bulshada la wadaagaysa tirinaysa ama gabay dheer ama maanse dheer aad tirinayso waa inaad dee ka fikirtaa waa inaad dhinacyo badan oo ka eegtaa waa inaad eegtaa wax erey wada qancin kara dad kala deegaan ah dad kala mxuuahaye dowlad ah dad kala xaalad ah dad kala dareen ah dad kala hanti ah wax ayna qoonsanayn oo mxuuahaye haddana u wada hadlaya isagoo barhna la hadlaya barhna ka hadlaya haddana si wax ugu wada sheegaya waa inaad waa inaad samaysaa qof bili-aadanaad tahay mxuahaye bili-aadankuna way qaldamaan ma aha qofka gabiyaa inuu dadka caqli badan yaho dee uu qaldami karaa inuu saxsami karaa laakiin waa inaad foojignaan badanna meesha kusoo dartaayo ah waxaan kaa baxayaa inay dee waxaad aada iskaga horisay oo muxuu ahayey ayna ceeb badan kaaga soo noqon ay ahaataa baasooyinka aad tiriso een waxaa ka mid ah maansida la yidhaahda garasho
waa runtaa maansadaasi way jirtaa ummaddu si aad waxaa la yidhi meeshaad u socoto aad u tegi karto waa inaad taqaanaa halkaad ka timid iyo halkaaad joogto markaasaad dhaqaaqi kartaa ayoo tegi kartaa halkaad ku socotay waxaan u arkaa in ummad baynu ahayn intii aanu wadankan dee reer yurub oo dad adduunka gumaysanayay intayna inoo iman waynu noolayn waynu dhaqnayn taagtay doona aynu lahaane laakiin waxaynu ahayn ummad dhibaato kastoy leedahay xalkeeda taqaana ummad waxaynu ahayn baahi kastoy leedahay waxay ku daboolayeen haysta iyagu haddaynu guri lahayn inagaa dhisan jirnay haddaynu qalab wax lagu samaysta lahayd inagaas u saaran jirnay haddaynu hogaan dooranayno nidaam aynu fahamsano aynu naqaano aynu qofkiisa loo diran karayo kiisa aan loo diran karin la yaqaano ayaynu lahayn markaa markii adduunku isbedel ka dhacee dowlad kastoo la yidhi waa in la dowlada la samaystaa ee gumaysiina naga tegay wuxuu yidhi nidaamkan iyo sidan loo noolaanayo u noolaada sidaas waxay noqotay ciddii isaga aftaqaanay un inay samaysato wixeenii oo dhanna laga soo guuro maanta dad eegto wax allaaliya waxaynu ku noolnahay meel kale inooga yimaadaan nidaamka aynu ku dhaqanaana waxaa laga yaabaa in inta madaxda uun hadday ugu yar tahay ay fahamsan tahay laakiin dadka majority-ga la maamulaya ayna nidaamka iyo qaabka laysku dooranayo qaabka wax loo samaynayo siyaasaddu waxay tahay iyo dowladnimada ayna wax badanba ka fahamsanayn tan aynu wada qaadanayna dadkeeni maynu wada barin mana kacdo ilaa aynu inagu intii dee nolosheenna waafaqsanayd aynu ku dabaqno aynu ku darno mxuu ahaye ma hagaagto marka waxay ka hadlaysay un in taariikhda dib loogu noqdo markaynu isku filnayn sidaynu u noolayn imikoy dhibaatooyin jiraana sidaynu u noolan la eego kadib wixii inagoo aynu lahaynu samaysan jirnay baa xal u noqon jiray dhibaatadeyna in dib loogu noqdo oo mxuu ahaye dib loo baaro dib loo eego si ay inoo saxaan aynu inoo noqoto muraadayn isku daawano maansadu waxay ku bilaabantaa danta guud kamaan hadhin baaqiina maan gabin guubaabadii iyo guntadaydii maandayn dadku garabsigayga iyo gacalkayga weeyo gam imaayo jeeraan guryo sama ku beego anigoo ka guuro godka seexda mooye intan geeri moogahay gabay loogu hiishiyo walee maase kuma gabo walee guulahooda iyo galladooda mooye galab qudha dhibtooda iyo gaf waxyeelo kuma rido qof damiirku gubaya goldolooladiisiyo ummaddiisa gaasiran kama gaabsan karaye intan dunida guud aal gorofkayga caydhaa inuu goror ku soo dhaco walee waan gelgilaya xaqa gudashadiisana kama gaabsan karayee walle waa u go-ayaa fikirkayga gaaxdiyo goldashada kaskaygana nin xiskiisu guran yahay ma gumaysan karayee siday goorba ila tahay walle waa gudbinaya dadma wada gudboono kuwa guunyo haysto guuluhu nimceeyiyo waa guuto madhanoo gaajadu dilaysee maxastayda goolmoon gurmad baan u taraya iska daa garoowi iyo gobolada shabeelle iyo xamar goonyaheede ilamaa gaboon iyo gaaniya mosambiik saxar gaadha ma ogoli guud ahaanba aadmiga garashiya itaalkay go-e waa u taraya geedow sideedana suugaantu guushiyo gurgur iyo walaaq iyo iska gola kafuuliyo iga gee un maahee geeraarku waa shay ummad lagu gardaadsho lagu haba garaadkoo guul baan ku haybshaa tala markay gurracantee geesaasku yeedhee galowga iyo fiintiyo guumaystu taahdee garbo lagu jabaayo iyo dantu gebiye fuushaan anna gabayga foosha hadba geesta joogtaan gargarkayga haysta ragga dayaxa gaadhaan waxa iga gadaal dhigay go-e aan la ooya godka aan ilduufniyo gur halkaan ka leenahay bal aan baadi goobe dadka galabta noolow meeda guurtadeenii garta eexa loo noqo goonigooni loo foqo iyo nacay gadaafadu haddii duul la gaasiro ama geel la kala dhaco si uu daanan loo galo xaqa kala gorfayn jiray garta toos u niqi jiray een guudka dhayi jirin balse boogta guunkaa gudaheeda dayi jiray maya garabsigayga iyo garhwadeennadaydii gowskoodu xaaraan aan u goosan jirine sharaftooda guudka iyo u sunnayd garbaha ee erey geedka laga yidhi geel dhaafsan jiray dhalay meeda garashadaydii guunka iyo xidaarkii guga soo socdeen iman roobgeeda saariyo inuu soo gudgudo wado iyo inuu gudhnaan karo cirka godad ku yaaliya dabaylaha ka garan jiray mee geesigaygii gaarida cisayn jiray kaf hadduu ku dhaca dumar ama inan la gaasiro raggu sowki guban jiray hubka sowki guran jiray gabadh oyda sowki geerida ka xigi jiray dhaqankayga muu go-ay milgihii ma gabax yidhi ma gollabay hanaankii ma gabowda sharaftii haddii dumar guhaadi iyo guulguula lagu falo raggu sowki gowsaha bishimaha ku goyn jiray gaban oyda sowtii laysugu gardhigan jiray boqol geele iyo qori iyo geenya shaaximan golo laysku siin jiray dadka galabta noolow meeda gudashadeenii gobahaanshaheenii gunyandhaqashadeenii gaawatolashadeenii gudin iyo hangoolka iyo guurdhisashadeenii su-aalahan gardhigadkaa waxaan uga gol leeyahay marka dhaqanka doondhaco gaadiidka noloshaiyo gurgurshaagu kaa lumo geedi socodka raacdada garashada hagaysa iyo aragtida garjiidka ah marka boqol kun oo goor nabarada ku gaadhiyo guntimuhu ka culusiin danta kaagaya xamaran gada lagu furaa waa garabsiga aqoontiyo adoo maalgashada jiil oo beerta geesiga iyo gaari lagu kaco waxaan uga gol leeyahay garashadii awowgaa go-i soo daraasee gabayada tilmaan raac geeraaradeeni iyo guurowga noolee inaad samaha gaadhaan hanka lagama gooye ee gudculkaa arlada jira galacdaiyo hilaac iyo noqonuur goynla waxaan uga gol leeyahay gaadhgaadh xor noqoshada ha ku goohin cabashada ha iskaluubin baqashada garabaduubka ha isxidhin ha ka gaabsan barashada gadgadoon ligligashada ha ka baqan gilgilashada lagal faraha tabashada garka iyo hogaankiiyo garhka qaba adduunyada goldolooladeeda iyo xal u goob dhibaatada maskaxdaada guulguul guji oo waxweydii rorog xaajo guda weyn bal xujee garaadkoo ka umuli waxgarashada bolgorfee amuuraha waayaha galaabixi toyashada ku geesaas socotada gudbaysiiya la gardhiga ayaamaha goco maalmo kaa tegay dib u eegaf kaa dhacay sixidiisa goobyaal gudabaadh dalkaagoo gobolgobol u faallee gododkiisa faadhfaadh gunya baaru daymood gaawaha u qaadqaad gabna maahe soo godol geedaha baxaayo iyo badda gowda haysiiya gebiyada tilmaan raac cirka fadadka guuxiya guguciyo hilaaciyo nin lagigay laxaajood geela iyo adhig iyo loda geeska weynliyo baldhegaysa guunyada abaar gaagma reebtaa ka garooca raadraac wax ka gunud dhibaatada shalay maanta kaga gudub isugaysankoodana barri gogoldhigeediiyo ku gardaadi saakuun gaajadiiyo baahida ka dhex baadhgasiinka iyo gadda soorta loo helo gabayooxa dhaxanta iyo gabadanada jiilaal busto iyo goweydi hana guurisaan li'i qorshaliyiha geediin hana raacin guuxi iyo gurxanka iyo sheekada kulamaanka aan gelin hana goosan xadhig iyo gobta xeerka lagu yahay qof kastaaba geestii inuu soo gufayn karo noloshiisa gaarkaa inuu meelsan gayn karo danta guudna jiri karo guulkama horeysee noqon ruux garaadkiiyo caqligiisu guun yahay sharaftaada gaashiiyo ka ilaali gubashada gunnimaad ka sibantiin iyaanu suuqa kaa gadan waxay duunya goysiiyo giniyaad ka weynow dalka ruux gilgili karaa ha ku raacin hayguud xisbi aanad garanayn inuu naarku goyn karo ha ku dooran gulufiyo reer hebel gumey iyo gobol kale xumayntii ninku jeerku ganac dhabay yaanu waana kuu gelin go-aankaaga kheyriya ha ku goosan dhiilada markuu guuxu kuu baxo sida geela hawdide adoo geesi noqon karaa ummadiisa geestiiyo ka ilaasho goonyaha gocandhada qabiilka iyo guri durun la haysfurin waxa qaranku kuu galo qabiilkuuma gooyee gacan iyo lug haysjarin dadku waa gargaar iyo galad lagu badhaadhe gallad lagu badhaadhe garbahaad ku duushiyo baalashaada haysgooy kaga madhanna haysdhigan xilka garabka kuu sudan gundahaaga yuu tegin gara inaad qof tahayo adiga iyo gorayadu kala doorma garashada halkaasay ku gulaanataa maasadaas runtii maansadan garasho aad bay u qiimo badan tahay oo qof kastoo dhagaysta waa maanso wax badan ka dhaadhicin karaysa misey kuu qaadatay markaa inaad diyaarisood qorto
inta badan maansada marka la tiriyo iyo waxaa ka horeysa dareenkeedu inuu kugu dhasho markaa dareen aad in badan ka fikiraysay in badan ku taabanayay in badan kaa dhex guuxayay ayaad markuu bislaado ayaad maasadii ama dee gabay waxaad ku sheegi lahayd ama khudbad ama waxa dunti dhoo markaad aduu wixii kaa soo go-o ee dareenkii kugu jiray kugu ururay kugu urureed ka fikirtad in badan ka seexan weyday uu soo qarxo ayaad maansada ka tirinaysaa markaa inta badan kolle waxaad muddo qaataa dareenkaas ee inaad maanso qortaa muxuu ahaye muddo wakti badan igamay qaadan markaa ma xasuusto xilli intii ay igu qaadatay laakiin waxaan xasuustaa un kolleyba iyada tirinteeda inay ka badnayd uun ka fikirkeeda iyo muxuu ahaye gilgiladkii aan la gilgilmayey muxuu ahaye dhibaatooyinka ku jira ay ka hadlayso guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo marti igu ahaa abwaan cabdulaahi xasan gene anigoo isaga siciid faarax ayaa idiin daadaxaynaysay tan iyo kulan dambe haddii eebbaha awood dira laga hela inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaanaala
aan intaasi ku dhaafno barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo jeedisay wariyaha v o eda ee jabuuti sagaal saciid farax haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha haddii aan ku horreyno kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa la ciyaaray iyadoo kulamo kalena maanta la ciyaari doono horyaalka ingiriiska haddii aan ku bilowno kooxda manchester united ayaa xalay iska khasaarisay fursad ay ugu soo dhowaan kartay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city kadib markii garoonkooda oltraford ay barbaro kula galeen kooxda everton ee kubadda cagta manchester united oo inta badan ku gacan sarraysay hanaan ciyaareedka kulankaasi ayaa qaybtii hore ciyaarta la timid laba gool oo ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah bruno fernandes iyo edson cavani laakiin markii lasugu soo laabtay qaybtii dambe ee cayaarta ayaa kooxda everton waxaa u suura gashay in lix daqiiqo gudahood ay labadii gool ee kooxda manchester united kusoo barbareeyaan united oo u muuqatay mid isa siisay ciyaarta ayaa isdhigatay qaybtii dambe everton ayaana ka faa'iidaysatay xidigaha kale ah james rodriguez iyo cabdulaahi dakora ayayna ahaayeen kuwii u soo barbareeyey kooxda everton labadii gool ay ku lahayd kooxda manchester united kooxda manchester united oo isku dayda dadaalo badan ayaa markii dambe heshay gool uu u dhaliyey ciyaaryahankooda scott mactaminay laakiin kooxda everton ayaa daqiiqadii afar sagaashanaad ee ciyaarta soo barbaraysay waxayna uga mahadcelinayaan weeryahanka ay ku dhaartaan ee calvert lowin kaasoo soo afjaray guushii ay isa siisay kooxda manchester united ciyaarta ayaana kusoo dhammaatay barbaro saddex iyo saddex ah oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxa ay guuldarro kala kulmeen kooxda astanvilla ee kubadda cagta oo gool iyo waxba uga badisay kooxda arsenaal ayaana guuldaradii labaad la kulmaysa iyadoo kulankii kan ka horreeyay ay kasoo badisay kooxda wolverhampton wanres goolka keliya ee kooxda astanvilla ay kaga badisay kooxda arsenaal ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda wolknes banleyna waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaafi waayeen kooxda kale ee braton albion fulham oo martigelisay kooxda westham unitedna waxa ay ku kala tageen barbaro gool iyo gool ah kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa galabta iyo caawa la cayaaraya kooxda tottenham ayaa soo dhoweyn doonta kooxda westbrom albion kooxda tababare hose mourinho ee tottenham ayaana waxa ay doonayaan inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha kadib markii guuldarro ay kala soo kulmeen toddobaadkii hore kooxda chelsea ee kubadda cagta wolverhampton wanresna waxa ay marti soori doontaa kooxda leicester city kooxda horyaalka difaacanaysa ee liverpoolna waxa ay wada ciyaari doonaan kooxda manchester city waana kulanka ugu adag ee toddobaadka horyaalka premier leaga kooxda manchester city oo horyaalka hogaaminaysa ayaana waxa ay doonaysaa inay sii dheeraysato dhibcaheeda maadaama kooxdii kusoo xigta ee manchester united ay xalay dhibco iska khasaarisay dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sira'aaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda atlanta ayaa barbaro saddex iyo saddex isla dhaafi waayeen kooxda torino sbesia waxa ay labiyi hal uga badisay kooxda sisolo juventus waxa ay labiyi eber uga badisay kooxda roma janawona waxa ay labiyi hal ku garaacday kooxda napoli ee kubadda cagta kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa kooxda beneveto ayaa la ciyaari doonta kooxda samdoria kooxda horyaalka hogaaminaysa ee ac milanna waxaa isku aadan yihiin kooxda corotona yudaneza iyo hales verona ayaa isqaban doona barmakalshiana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda bolonya kulanka u dambeeya ee kulamada sira'aaga ee caawa la ciyaarayana waxa uu dhex marayaa kooxaha lazio iyo kaaliyari dhinaca iyo dalka sbeinna horyaalka laliiga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray levante iyo granada ayaa laba iyo laba isla dhaafi waayey huweska waxaa labiyo hal uga badisay kooxda real madrid elja waxa ay laba iyo laba isla dhaafi waayeen kooxda villareal sevillana waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda getaaf kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa real sociedad ayaa ku aadan kooxda gadiis atletico bilbao ayaa ku aadan valencia osasuna waxa ay isla ciyaari doonaan iber halka real batis ay xilli dambe oo caawa la ciyaari doonto kooxda barcelona ee kubadda cagta wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samakaaba wararkii ciyaaraha inoo soo jeedayay halkaaad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatanna kusoo dhowaada heesta ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole afdhabarta adhaxda iyo unugyada dhiige jirka laxaadka intiisa kale adbanaadii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamini codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masallaha dhigto keliga kugu aamini codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsata afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsata amaanada dhowrtay balanta ila oofisay amaanada dhowrtay balanta ila oofisay abaalkaadiga mudnayd
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta afarta xilliga geeska afrika intaan hawada dib dambe isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibta ila martay samirka ila qaybsatay amaanada